galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galab khamiis ah bisha disembar sanadka kana waa sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadahinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan faahfaahinta ku dhowaad boqol iyo siddeetan dhallinyaro soomaali ah oo laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo sidoo kale xabsiyada liibiya oo soomaaliya dib loogu celiyey
dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka oo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhowaynay garoonka caadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaale arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan
sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan iyo waxa ay uga dhigan tahay xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowra waxaa ka mida tirada dadku ku doorteen xukuumaddan oo aqlabiyad aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdoo macno leh lagaga samayn karo dalka somalilan dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira dhaqaalaha somalilan oo dhowrkii sannadood u dambeeyey khilaaf siyaasadeed oo jiray dagaalka somalilan gudihiisa ka dhacay intaasoo dhamme ay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii doodda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idiin akhriyo burcadbadeed bishii hore ku afduubtay markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha oo ay la socdeen siddeed iyo toban shaqaale xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya ayaa waxa ay dalbanayaan lacag madax furasho oo dhan toban milyan oo dollarka maraykanka ah sida uu sheegay sarkaal soomaaliya afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada waxa ay ku baahiyeen sawirro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareeraysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka markabkan ayaa waxaa laga afduubtay dabayaaqadii bishii ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii nofembar waxaana la geeyey degmada xaafuun ee maamul goboleedka puntland halkaasoo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la qabtayba sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay puntland siisay ruqsadda kalluumaysi sanadkii laba kun iyo labaatankii balse ay dhacday ruqsadda sarkaalka ayaa codsaday inaan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogolayn in uu ka hadlo arrimahan ma uusan faahfaahinin dalabka madax furashada ciidamada midooda yurub ee la dagaalanka burcadbadeed ah ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda afduubka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayaa caqabadaha joogtada ah ee amni ee ka jira badda soomaaliya isbuurasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada ibadan oo ah caasimadda gobolka oyo ee koonfurta galbeed ee nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan sida uu sheegay duqa magaalada sayi makinde arbacadii dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday dugsi sare oo islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo u socday xaaflad qoys makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku yidri iyadoo ay baaritaanada socdaan ayaa abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan keentay isbuurashada xabsiga la dhigay tirada dhimashada iyo waxa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin adeegyada deg dega ah oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo ambalaasyada ayaa waxa ay islamarkiiba markiiba loo diray goobta sida uu sheegay makinde ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobtaasi la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan oo ay uga hortagaan khasaare kale munaasabadda ayaa la xakiyey kasoo qaybgalayaashii kalena si nabad ah ayaa looga saaray goobtii sida uu yiri makinde madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa khamiistan waxa uu sheegay in ciidamada ruushka ay u dhaqaaqeen sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda asaasiga ah ee goobta dagaalka ee ukrain waxaana uu ku nuxnuuxsaday waxa uu ku sheegay in aan laga adkaan karin gantaalka cusub ee ruushka isagoo ka jawaabayay su-aalaha telefishinka dowladda intii lagu guda jiray su-aalo sanadla ah oo uu la yeeshay dadka ruushka ah ayaa putin waxa uu sheegay in ciidamada moscow ay ku sii siqayaan dhammaan furimaha dagaalka falanqeeyayaasha militariga ee reer galbeedka iyo kuwa ruushka ayaa waxa ay sheegeen in ruushku uu ku sii socdo bariga ukrain xawli waa xawligii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii isaga oo marba tuulo la wareegaya waxaana uu halis geliyey magaalooyinka muhiimka ah ee istaraatiijiga ah sida bakrofsk oo ah waddo weyn iyo sidoo kale xarun tareen dagaalyahanadeenna waxa ay soo ceshanayaan dhul kilomitir laba jibaaran ah maalin kasta ayuu putin yidhi qof kasta waa uu dagaalamayaa runtii si geesinimo ah waana ay dagaalamayaan haddadan aan u rajayno dhammaantood nasiib wacan guul iyo halka iyo sidoo kale in ay dalka ku soo laabtaan ayuu yidhi putin galab khamiis oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay ku dhowaad boqol iyo siddeetan dhallinyaro tahriibiyaal ah oo soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka liibiya ayaa shalay soomaaliya dib loogu celiyey dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda i o m ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midowda yurub ayaa dhallinyaradan soo celisay soo celintooda ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegnayd maalinta dadka soo galootiga ah amaba muhaajiriinta caalamiga ah ee siddeed iyo tobanka disembar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed samakaab oo noo diyaariyey dhallinyarada soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tegay dalka liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee mediteraneyanka kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah hor intaaysan gaarin xeebaha dalalka talyaaniga iyo malta dhallinyarada oo tiradooda ay gaarayso boqol toddobiyo toddobaatan ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil boqol toddobiyo afartan ka mid a dhallinyarada ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halka soddonka kalena laga dejiyey magaalada hargeysa sida ay warbaahinta u xaqiijisay maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta
dhalinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka oo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka aadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaa arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhallinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed waxaana halkan baaq ugu baaqayaa dhallinyarada waddammada shishe ee ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda markaasna saan ugu shaqayno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen soomaaliyaan dhisan karnaa waddankeennaa dhisan karnaa dhallinyaradan waxaan leeyahay mar labaad soo dhowaada inta naga maqanna ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsada badan inuu aan ka shaqayno saan ugu soo noqi lahayn qaar ka mid a dhallinyarada la soo celiyey ayaa la arkayey iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan halka kuwo kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha danjire cabdi cali diiriye oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhallinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka liibiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka liibiya waa anigoo safiirkii soomaaliya libiya u fadhiya ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dawladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo dawladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hooyo annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhallinyarada ka soo badbaaday magafayaasha isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa waxaan kaloo rabnaa dhallinyarada maanta soo noqotay dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu yimaadeen soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan waddankooda joogaan ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idingeliyeyna aad uga warrantaan mid ka mid a dhallinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa uga warramay dareenkiisa kadib soo gurya noqoshadiisa wallahi dareenkay mala soo koobi karo maanta aad iyo aad aa u faraxsanahay anigoo magacayga ah zakariya cumar axmed ilaahay haddoo nagu soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax marabi ma fahamtay inaa dambe aado dhul shee aado marabi saaxib war dadka niyoo baasha u dhimanaya xakaakiin war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafiyo ani waxaanaan hadda boqol toddobaatiyo todoba qof aanaan hargeyse qaarna uu soo degay qaarna hadda waa kana intaa la keenay muqdisho dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xidha qaaradaha afrika iyo yurub
aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobka iyo sidoo kale abaaraha ayaa waxay ka socdaan magaalada boorame ee gobolka awdal kulamada ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayaa sidii looga gaashaaman lahaa masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida uu kusoo warramayo waryaha v o eda ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saamayn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool waddamada geeska afrika kasako cuntayaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa iskudhacyo dhex mara bulshooyinka taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha carruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo sida uu tilmaamayo nuur cabdi nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda sayfta jil daran ee ka shaqaysa somalilan
mashruucan aynu iskugu nimidnay waxaa la ydhahdaa saadaal inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka togdheer waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax lagaga qabtaan ugu talagalnay dadka markay abaaru dhacaanna dhibta u weyna ku dhacdaa waxa weyan waa carruurta iyo dumarka iyo dadka nugul marka ujeeddadaan u kalena waxa weeye inaannu dadkii dhisno muxuu ahaa u adkaysigoogii sidoo kale laamihii kala duduwanaaya daneeyaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd warbaahintu ay ka mid ahayd iyo sidoo kale ciddii hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in bahashaasi dhan looga soo horjeesto maadaama cidna aanay hambeenin mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fatahaadaha roobabku keenaan sida uu mar kale inoo tilmaamayo nuur cabdi nuur wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr siyaababa wax uga qabanayaa kow waxaa horta xundhur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro iyo in xog la siiyo iyagana la yidhahdo markaa inay ka gaashaantana laga caawiyo si aanay dhibaatadaasi u yaraato habka labaadee mashruucan wuxuu bedelaya waxa weeye dowladdii lafteedii in la tageeyo gaar ahaan hay-adda kahortega ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan hay-ad ahaan seebdasan ahaan aan wax badan la qabanay oo shaqaalo badan aan u tababarnay xaruntooda kahortaga ama saadaasha cimiladana aan wax badan ka qabanonu qalabaynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii sidoo kale wuxuu wuxuu bedelaya waxa weeye dee warbaahintoyadna iminkaanu ka soo qaybgelinay mashruucii oo iyadna aan rabno inay iyadna baahiso wixii khatarayhe jiray oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhegaystaan muxuu ahaa wixii warbaahintu ay soo dhigto qodob kale waxa ka bedelaya waxa weeye qoladan waxaan la shaqeynaa wadan shaqeyn dhowaan leenahay qolada ikbak la yidhahda ee saadaasha cimilada oo fadhigoogu yahay nairobi kuwaasoo hadee jeer soo saara iyaguna xogo billa'a ama wiigla'a haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeralayda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo xuseen sheekh maxamed oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka igad ee loo soo gaabiyo igbak diiba markaa ay xogtaa helaan taa macnaheedu waxa weyan de hadday abaari kusoo beegan tahay waxay samaynayaan wax alla wixii suurtagal uga dhigaya inay macnihii kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yararaystaan xoolo dhaqatadu iyo beerleyduba de wixii saameyn keeni kara macnihii abaarta daba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo dee calafka iyo wixii a uhayaan iyo cunto iyo wixii a uhayaan yaryaraysigooda iyo tashiilashadooda waxay qeyb ka noqonaysaa macnihii mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa dee u diyaargarowga iyo dalaqabsiga isbedelkaa dhacaya laakiin dadku haddii uun de aan iyagoo xog hayn ay mar walba abaari kusoo noqnoqoto o aanay wax isbedelan laga keenin taasi dee waxay noqonaysaa inaanay dadki macnihii dee dhibaato joogtaa ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee ku nool waddamada geeska afrika ee ay soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada haddaba sidee laysku waafajin karaa middaa soo jireenka ah iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn su-aashaas ayaan weydiiyey xuseen sheekh maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay-addaasi igbak dadka xoolodhaqata beerleyda hadiyo jeer dee way ku adag tahay haddii uun loo gudbiyo loo sheego oo la yidhaahdo macnihii roob intaa leeg baa da-aya ama abaar baa soo socota laakiin haddii inta lala fadhiisto talada laga qaybgeliyo toodiina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnihii xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto taasaa wey ujeedada laga leeyahay macnihii in la iswaafajiyo labadaas marka waxa weeyaan dee oday reebaadiya oo macnii xidigis iyo saadaal ku shaqaynayey haddii loo sheego tan cusubna waa la isbarbardhigayaa waa la darsayaa waa lagu noqnoqonaya wuxu waa saadaal lakin dee meelihii ay iskaga mid yihiin baa soo bixi doona markaa taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshadii inay qaataan xogtii oo ay noqoto mid iyaguna ay ku howlgalaan ay kaga diyaargaroobaan dhibaatooyinka jira markaa saas weeye taasina haashim sheekh cumar good v o a boorama
meel kastaah oo aad naga maqlaysaan xabsiga sadnaaya oo caan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii asad ayaa noqday mid ka mid ah goobaha ugu dambeeya ee ay qoysaska ka baadigoobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa kadib markii uu bashaar al asad cararay fallaagadah ayaa waxa ay sii daayeen kumanaan maxaabiisa waxaana ay daaha ka faydeen xaqiiqo muruga leh waxaa jira maydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga taas oo qoysaska rajo gelisay laakiin weli waa xaalad wadata qalbi jab ethel bonet oo booqday xabsigan ku yaala magaalada damashik ayaa warbixintan soo diray waxaa inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
qoysaska ayaa xabsiga sidnaaya ee suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka ehladooda ka maqan dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoostiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban laakiin dhumaysa daqiiqada kadib weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen faadma waxay ka soo jeedaa xalab waxayna raadinaysaa labadeeda wiil waxa ay halkan timid isla markii bashaar al asad uu dalka ka cararay qalbigayga ayuu jebiyey saddex iyo toban sano ayaan dharmadu u xidhnaa carruurtayda waxaan rabaa carruurtayda qaramada midoobay reer galbeedka ruushka faransiiska talyaaniga turkiga waxaan rabaa carruurtayda kuwo kale ayaa iyana qaba murugatan la mid ah faysal al xusein oo ka yimid xems ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayey labadii kun iyo labaiyo tobankii waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa seexday oo sugaya inaan wiilkayga arko waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa weli waan sugayaa madaxa ayaa xanuunaya cagahayga way xanuunayaan mana socon karo gudaha xabsiga sidnaaya hawadu waa mid yar oo wasakh ah kooxaha samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqaynayaan gudcurka iyo waddooyinka burbursan maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefanadooda oo keliya si ay ugu socdaan godadka ama tanallada kooxaha turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday amaba haraaga kuwa dhintay ve büyük bir kaos yaşandı burada ve bütün sizler de etrafta gördüğünüz gibi tüm evraklar ama resmi bir evrak waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen boqol iyo toddobiyo soddon kun oo maxaabiis ah laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyey ma hayno tiro sax ah meel dhowr kilomitir u jirta baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka dimashik sawirrada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan dhakhtarkan dembi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego sidee bay taas u samayn karaan ka bini'aadan ahaan sidee bay taas u samayn karaan sidey u samayn karaan falalkan dembiyada ah xabsiga sidnaaya ee waqooyiga dimashik ayaa weli ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis maanta derbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka suuriya ee kacaanka taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore qoysaska halkan ku sugaya waxa ay u tahay xusuusin in xitaa wakhtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo inoo hayso sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan somalilan waxaa maalmahanba si istaba jooga uga socda munaasabada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan sucaad carmiyo odawaa oo ka mid a haweenka aqoon-yahanka somalilan ayaa sharaxaysa waxa ay somalilan uga dhigan tahay doorashadan dhowaan ka dhacday doorashada iminka ana soo dhaafnay koobisadexitobankii novembar waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaca reer somalilan midi waxa weeyaan in ay awoodoodii gacanta kusoo noqotay oo ciday doonaan dooran karaan ciday doonaana diidi karaan in ay wadankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay in ay suurtagal tahay inay dowlad somalilan ay suurtageliso inuu doorasho dhacdo oo weliba dhaqaalaha ku baxaya doorashadana aanay noqon wax ay meel kale ka timid laakiin mujtamaca cashuurtiisii lagu bixiyey ay ahayd marka somalilan mar labaad waxay maratay muuqaalkeedii se u muuqato waxay iyadu ku noqoto marata wax bride ah ama ugu hanweynaato qof faro somalilan ku farxo ku faano ayay uga dhignayd doorashadii iminka dhacday awoodda intaa leeg uu leeyahay dalaan la ictiraafin ilaa hadda qaar badan oo la ictiraafsan yihiin waxyaaba aanay samayn karin ay sameeyeen waa markii ugu horreysay ee muddo afar iyo toban sannadooda xisbi mucaarid ahay ula wareego talada somalilan taasi oo dad badan xusuusinaysa bartamihii sanadkii labadii kun iyo tobankii markii xisbiga kulmiya uu xilka kala wareegay xisbigii talada somalilan hayay ku dhowaad siddeed sannadood ee udub doorashadaasi kadib waxaa xukunka iskaga dambeeyey laba madaxweyne oo lasoo doortay oo kasoo jeeda xisbiga kulmiye isbeddelka labada xisbi ee kala duwani ay xukunka la kala wareegayaan waa mid saamiintiisa si weyn looga dareemo guud ahaan somalilan xukuumadda cusub ee madaxweyne ciro ayaa dhexlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara ka midho dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay waxaa kaloo jira duruufo aan la dhayalsan karin oo caqabad ku noqon kara geedi socodka xukuumadda haddii sida ay haatan yihiin ay kusii socdaan haddiise aynu ku hormarno fursadaha ay xukuumaddu haysato waa kan guuleed axmed jaamac oo ku magac dheer guuleed dafaac oo ah garyaqaan aalaabo falanqeeya arrimaha sharciga iyo siyaasadda xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowra oo ay wax kaga qaban karto filashooyinka ay shacabku ka sugayaan isbeddelka xukuumadeed waxaa ka mid a marka hore dadka reer somalilan oo diyaar u ah in xukuumadda ay wax qabato oo maadaama ay filashadooda aada u sarayso talabaadna waa tirada dadku ku doorteen xukuumaddan oo aqlabiyaed aada u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go-aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo oo macno leh lagaga samayn karo wax lagaga qaban karo dalka somalilan waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaca somalilan uu si guud ugu mudaysnaa doorashadiisa oo aanay ahayn tu ay aada ugu kala qaybsanaayeen sidaas darteedna awooddaas sharciga uu helay rabitaanka shacabka ee iyo isbeddelka ka dhacay washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee donald trump ay fikirka ay somalilan ku eegeyso inuu ka duwanaado xukuumaddii hore dalka u jirtay marka laysku daro waxaa suurtagala inay somalilan fursadaha hadday ka faa'iidaysato ay wax badan ka heli karto sucaad carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ahi waxaa weeye markaa waxay u baahantahay dowladdu in ay ka gudubto iyadu la timaado fikrado cusub oo fresha oo ay adduunyada kale ku wajahdo iminka waxaa la sheegaya maraykanka inuu maaragtay waxyaa interest garaynayo somalilan waxaa jira dalal badan oo kale oo interest garaynayo somalilan fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududayn kara waxaa ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badani ay madaxweyne ciro taageersanaayeen haatana la filayo inay xukuumaddiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta geesta kale xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara waa kan mar kale guuleed dafaac oo arrimahaasi ka hadlaya xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira waxaa ka mid ah dhaqaalaha somalilan oo dhowrkii sannadood u dambeeyey khilaaf siyaasadeed oo jiray cudurka covid nineteen dagaalka ka socda bariga dhexe dagaalka somalilan gudihiisa ka dhacay intaasoo dhamme ay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya xasilooni darrada ka jirta dhinaca bariga somalilan laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdega xukuumaddan uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo micno weyn ay gaadho geeska afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisu aanay ahayn sidii ahaan jirtay inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan haddana colaado fara badan ay hadda ka taagan yihiin marka suudaan laga soo bilaabo marka haddaad eegtay xaggii dhaqaalaha xaggii siyaasadda xaggii amniga gudaha iyo amniga dibaddaba carqalado dowra bay wajahaysaa xukuumaddan oo haddii aanay si qoto dheer taxadar loo maaraynin laga yaaba inay fursadaha ay haysato ay ka lumiso suxaad carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusubi la kowsatay caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta dowladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag iminka ka bilaabmay ee dowladdu la koosatay maha wax maaragtay dadka ku noqday surprise waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu ummadda kala qaboojiyo yacni waa soo saad dad wada deganaa isdhalay inani abtigii marka conflict aanay diyaar u ahayn wax la kala jiidanayo badanna aanay jirin ay dad badani ku dhintaan dowladduna cusubina deego waxay fidisay mxuua gogol nabadeed bay fidisay laakiin malaha xilligii nabaddaa la fidinayay malaha xilliga ma taagna laakiin waxa weeyaan waxa ugu horeeya tahay dowladdu in wax ka qabato waxa weeyaan dagaalada bariga ama ha noqoto sanaag ama sool waxa weeyaan in xal loo helo insha allah waxaanu duceynaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu in ay u helaan xal waara madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa hore v o e da ugu sheegay markii uu ku jiray tartanka madaxtinimada inuu hanaan nabadgelyo ah ku wajihi doono colaadaha ka taagan gobolada bariga islamarkaana uu ciidamada qaranka ku dari doono jabhadaha isku abaabulay xanaanka beelaha annaga siyaasad ahaan waxaan isleenahay siyaasad furfuran oo wadahadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo xasilooni darra ka dhacday ee dagaalku u keenaya xasilooni darro taasi waxay kaliftay inay samaysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weydey markays yahan dowladdu idin difaaci mayso waxaa samaysmay ciidamo madani ah dad hubaysan oo shacab ah oo labada dhinacba joogaa jira taasaana keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ee ka dhacay sida haatan muuqata maalmihii ugu horreeyey muddo xileedkiisaba waxaa dagaal cusubi ka bilowday gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo iyo hareeraheeda inkastoo madaxweyne ciro uu ku baaqay xabad joojin iyo in wadahadal lagu gaadho xal nabadeed haddana waxaa ilaa haatan muuqata in dabley hubaysan oo iska soo horjeeda ay ku dhaarsan yihiin inay dagaalamaan dadka siyaasadda falanqeeye qaarkood waxay door bidayaan in xukuumaddu xoogga saarto arrimaha nabadgelyada iyo wax ka qabashada arrimaha bulshada sida guuleed dafaac oo arrimahaasi ku taliyey talada aan xukuumaddan siin lahaa waa inay awoodda saarto waxqabashada iyo bixinta adeegyo dadka waxu tira shacabka ma gaari karaan xilalka la magacaabo wax soo dhaweeye wax ka fogaadana way yeelan kartaa laakiin qabashada adeegyo waxtar leh oo dahafuran oo cadaalada ayaa mujtamacana wax gaari karaa ahna waxa ugu muhiimsan in xukuumad iyo dowlad laga filan karo hannaankay u maraysaana waynu mar walba noqday mid cadaalada dadku ay arki karaan sababaha go-aanada loo qaatay dahafuran oo dadku ay muuqato qaadashada go-aan qaadashada sidau ku yimi wax lagu justify garaynayo ta kale waxaa muhiima xukuumaddu xiriirkay dadweynaha la leedahay inay kuciso oo xogaha ay bixinayso u miisaaman in ay dadka la wadaagto dadkuna ay jiraan qaabab ay xogaha kusoo gaarsiin karaan siba dadyoga aan aala gaari karin dadka madaxda dadka shacabka caadiga ah ee madaxda gaari karin hanaanay cabashooyinkooda ku gudbisan karaan iyo rabitaankooda iyo doonistooda xukuumaddu inay dejiso dadka waxu qabato wadatashiga iyo ixtiraamka hay-adaha kale ee dowladeed ee xukuumaddu la leedahay garsoorku ka mid yahay baarlamaanku ka mid yahay inayna kobciso ayaa dowladda wax weyn u tari kara si kastoo ay tahayba madaxweyne ciro waxaa la doortay muddo xileed shan sannadooda waxaana ku gadaaman dad kale aragti duwan kuwaasoo qaarkood markii hore ay ula socdeen inuu xukunka ku guulaysto iyaguna ay xilal heli doonaan balse markii ay iska dhex waayeen liiska mas-uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durbe cabasho ka gudbinaya waxaa geesta kala taagan shacbi mar kasta xukuumaddii timaado filasho xaddaafa ku qaabila kuwaasi oo sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado islamarkaana la horumariyo adeegyada caafimaadka waxbarashada furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha keenista ictiraafka ay muddada dheer sugayeen in ka badan soddon sannadood toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan adkaynta nabadgelyada iyo weliba tayeynta kaabayaasha aas-aasiga ah howlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa horyaalla xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay waxayse ku xidhan tahay sida ay u wajahaan maarayntooda iyo kala horraysiinta mudnaantooda guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid sahra weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington dadaal sharci laba geesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay kala kulmi karaan baraha bulshada ayaa wakhtigu ka sii dhammaanaya marka la eego fadhiga koongareeska maraykanka haddii la ansixiyo xeerkan waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo sidoo kale ilaalinta xogahooda gaarka ah laakiin dadka u dooda xorriyatul qowlka iyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ah ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb ku saabsan caruurta iyo adeegsiga baraha bulshada wariyaha v o eda ee koongareeska katharina gibson ayaa warbixintan inoo haysa waxaase nala socodsiinaya maxamed colaad xasan koongareska maraykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga koongareska ee sannadkan senatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta waa tan senator marsha blackburn oo ka tirsan jamhuuriyiinta We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
marka aan eegno sharciyada muuqda ee maraykanka waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya carruurta waxyeelada qamriga tubaakada hubka ka ilaalinaysa carruurta cagajuglaynta ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhiigmiiratada iyo in carruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan laakiin markaad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space shuruucdaasi oo dhan ma lihin senator blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyey sharcigan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee koongareeska maraykanka la horgeeyo tan iyo sannadii kii waxa uu carruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saamaynta xunxun ee baraha bulshada laakiin afhayeenka aqalka senadka mike johnson oo republikan ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in tallaabadani ay xadido xurriyadda hadalka I certainly, I think all of us, 100% of us, support the principle behind it, but you got to get this one right.
xaqiiqdii waxaan u malaynayaa in dhammaanteen boqolkiiba boqol naga mida aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan laakiin waa inaad si saxa u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xorriyadda hadalka si xaddhaaf ah uguma f- sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa waxaa senator johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda richard manning waa madaxa hay-adda americans for limited government I don't trust government officials to to arbitrate fairly because they by by design are political.
ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalada u garqaadan karaan sababtoo ah iyagaa naqshadeeyey waa siyaasad waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda taasina waa khatar waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda elon mask oo ah milkilaha barta bulshada ee ex ayaa kala shaqeeyey sharci dejiyaasha maraykanka si ay wax uga qabtaan welwelka ku saabsan sharciga sida uu horaantii bishan sheegay richard blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyey What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no waxaan caddaynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka beddelaya dulucda hadalka kuma jiraan wax arrimo gaara xanibaya ama hor istaagaya keliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteenna iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu carruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta shirkadaha tiknolojiyadda meta iyo google ayaa ka soo horjeeda sharcigan madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arrintan balse wiilkiisa donald trump jr ayaa ku qoray bartiisa x ee hore loo ohan jiray twitter fariin odhanaysa waxaan ilaalin karnaa xorriyadda hadalka iyo carruurteenna labadaba richard manin waxa uu leeyahay sharcigan koongareeska u yaalla ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara State attorney generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
xeerlaalayaasha guud ee gobollada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horay u soo saartay hay-adda f t c ee guddiga ganacsiga federaalka waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xorriyadda hadalka ka qaba gobolkooda marka ugu dambayntii waxaad la tacaalaysaa konton gobol oo kala duwan iyo internetyadooda nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senadka maraykanka oo ugu codeeyey kow iyo sagaashan aqbashay iyo saddex diiday taageerayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senadka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sannadkan
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayey warbixinta ay noo diyaarisay catherine gibson oo ka tirsan v o e da madaxweynaha dalka ukrain ayaa arbacadii wargeysa ka soo baxaa dalka faransiiska u sheegay in dalkiisa uusan lahayn awood militari oo uu ku soo ceshto dhulkii uu ruushka ka qabsaday dhinaca kale moscow arbacadii waxa ay sheegtay in ay soo qabteen nin looga shakisan yahay dilka genaraal igor krilov oo ahaa madaxii ciidamada militariga ee nukleyerka hubka loo yaqaano biologiga iyo sidoo kale ilaalinta kiimikada warbixina v o eda ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya cabdulqaadir samakaab volodimir zelenski ayaa u sheegay wargeyska leparisian in militariga ukrein uusan haysanin xoog ay ciidamada ruushka uga saaraan gobolka kremiya iyo qaybo ka mid ah bariga ukrein oo laga haysto tan iyo sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii isagoo yidhi waxaan ku xisaabtami karnaa oo keliya cadaadiska diblomaasiyadeed ee beesha caalamka si ay ugu qasbaan madaxweynaha ruushka valadimir putin inuu soo fadhiisto miiska wadahadalka wuxuu kaloo sheegay madaxweyne zelenski in ukrein aysan ku jiri lahayn xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee ka dhanka ah duulaanka ruushka uu ku soo qaaday haddii dalalka reer galbeedka ay dalkiisa siin lahaayeen dhammaan nidaamka difaaca ee ay u baahnaayeen markii ugu horreysay ee ay weydiisteen ruushka wuxuu haystaa siddeed iyo toban boqolkiiba oo dhulka ukrein ah zelenski ayaa arbacadii gaaray magaalada brazelis ee dalka beljamka oo uu kula kulmay madaxa nato mark rot iyo hogaamiyaal kale oo reer yurub ah iyadoo ukrein ay doonayso inay xoojiso difaaceeda hawada ee ka dhanka ah ciidamada ruushka ee dagaalka ay kula jiraan intii uu socday rood iyo zelenski kulankooda xogayaha guud ee nato ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu si daah furan uga hadlo wakhtiga ay bilaabmi doonaan wadahadallada nabadda iyo haddii nabad ilaaliyayaasha yurub ay ka qayb qaadan doonaan taasoo haddii ay sameeyaan sababaysa inuu putin ka falceliyo madaxa nato mark rod ayaa arbacadii sheegay in saaxiibada ukrein ay samayn doonaan wax kastoo ay awoodaan si ay ukrein u siiyaan wax kastoo ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan dagaalka muddada ku dhow saddexda sano uu ku hayo ruushka kuwaasoo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada iyo qaybaha hubka talaadadii zelenski wuxuu sheegay in ukrein ay si deg deg ah ugu baahan tahay gargaar militari gaar ahaan nidaamyada difaaca hawada wuxuuna yidhi waa inaan samaynaa wax walba oo suurtagal ah si aan u burburinno awoodda ruushka ee ah inuu dagaalka ka soo qaado meel fog intii suurtagal ah waxaan u baahan nahay diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn madaafiic casri ah iyo gantaalada riddada dheer wadahadallada arbacada ayaa imaanaya bil ka hor inta aysan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump taasoo keenaysa hubanti la-aan ku saabsan heerka sii socoshada taageerada maraykanka ee ukrein ee maamulka cusub ee aqalka cad tegi doona dhammaadka bisha janawari ee fooda nagu soo haysa xubnaha la filayo in zelenski ay kula kulmaan shirka bruseles ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf sholes ra-iisul wasaaraha poland donald tusk ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia maloni ra-iisul wasaaraha denmark med frederikson guddoomiyaha golaha yurub antonio costa iyo guddoomiyaha guddiga yurub arsola vanderland ka hor inta uusan bilaabanin wadahadalka ruushka ayaa bilaabay wareeg kale oo weerar dhanka cirka ah saqdii dhexe ee habeenkii iyor tabretis oo ah guddoomiyaha gobolka jerkesi ee ukrein ayaa arbacadii ku sheegay barta telegram in nidaamka difaaca hawada ee ukrein ay dhulka ku soo rideen saddex iyo toban diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah iyo inaysan jirin wax burbur ah oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay arbacadii inay burburisay laba diyaaradood oo laga leeyahay ukrein oo dul hehaabayay gobolka bolgor kuwaasoo ay weheliso diyuurad aan duuliyo lahayn oo dul martay gobolka beraneski iyo mid kale oo dul hehaabaysay kureski dhinaca kale moscow arbacadii waxay sheegtay inay xireen nin looga shakisan yahay dilkii genaraal igor karilof oo ahaa madaxii ciidamada militariga nukleyerka hubka biolojiga iyo ilaalinta kiimikada ee ruushka kremlinka ayaa ku tilmaamay in ninka loo qabtay dilka korilof uu yahay muwaadin u dhashay usbakistan oo sirdoonka ukrein ay u qorteen si uu u fuliyey weerarkii talaadadii ka dhacay moscow sarkaal ka tirsan hay-adda amniga ee ukrein ayaa talaadadii sheegay in hay-addooda ay ka dambayso weerarka waxayna korilof ugu yeertay dembiilo dagaal iyo bartilmaameed sharci ah dhowr waddan oo ay ku jiraan ingiriiska iyo kanada ayaa cunaqbatayn ku soo rogay kirilof oo konton iyo afar sano jir ah taasoo ay u cuskadeen falkii uu ka geystay duulaanka ruushka ee ka dhanka ah ukrain
aad iyaad u mahadsan tahay cabdulqaadir samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka weydii waxaa inoo haya ibraahim xasan dandure
soo dhowaada dhakhtarka weydiga dhakhtarkuna waa dr maxamuud axmed maxamed dr shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horraysay dhegeystaha ugu horreeya magacaaga iyo su-aasha aad weydiinaysa dhakhtarka cabdulaahi tuuri axmed magaalada beledweyne indhahan ka cabanayaa qur-aanka markaan labajisho akhriyo way xanuunayaan waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofka war xoogaa dheer waxba arki maayo waa isku kaydhacyaacayaan bismi illaahi raxmaan raxiim qofku markuu wax akhriyayo qur-aan ha akhriyo wax kala akhriyo indhaheennu waxa weeyaan markuu muddo wado laba jis waxa la akhriyaa ilaa afartan daqiiqo ama konton daqiiqa la akhriyayaa qofkuu daalayaa marka maxaa u dow ah in yar inuu yaro nasto shan daqiiqo toban daqiiqo kadibna uu dib u bilaabo hadduu doonayo inuu dib usii bilaabo usii wado ma dib u bilaabo indheheennuna waxa weeye exerciseka marba waa sida jirkoo kale oo exercise qaadanaya maanta haddaad socoto maalin kasta hal kilomitr haddaad socoto laba kilomitr kama dhigi kartid lakiin haddaad laba kilomitr isku daydo maalintaad socoto labadii bay kuu fuudaanaysaa marka maanta markaad laba jis ku daasho in yar u yaro naso shan daqiiqo haddana dib u bilow jis kale akhri u naso haddana jis kale akhri yaa una naso xoogay ha kaga tegin sidaas insha alla intaad awoodi karto waa qodob qodobka kale qofka marka da-diisu ay weynaato aragga fog waa ka lumaa hoos buu usoo dhacaa marka waxuu caad baa soo gala waxaa laga yaabaa inuu u baahdo ama ookiyaale ama qaliinba u baahdo marka baaritaan baa lagu dirayaa insha allah waa lagu baarayaa haddii ay ookiyaalo noqotona ookiyaalo lagu qorayaa hadday noqoto qaliinna qaliin baa lagu diyaarin doonaa insha allah dhegeystaha kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa maxamed cabdiqaadir cismaan degan gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne waxaan rabaa dhaqdharta dhakhtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cuni karaa cunadii oo loogu talagalay mase mid gaar ayaa jira intaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtar shiino
bismi illaahi raxmaan raxiim qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi wuxuu cuni jiray buu cunayaa cuntadu shalay cunay oo daraad cunay oo maalinta hore cunay ayuu cuni karaa wax ka reeban ma jiraan berigi hore waxaa loohan jiray qofka caleyska halaga ilaaliyo oo mushaari keliya hala siiyo caano arrinkaas waxba kama jiraan gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo iskuma laha marka qofku hilib buu cuni karaa cunto adag buu cuni karaa mid jalosan buu cuni karaa wax ka reeban malaha waxaana fiican qofku marka la qala kadib inuu cunto nafaqa le cuno si ilaan dhaawac yar baa dhacaya dhaawac uga soo kabto runtii dadka gobolada dhexe jooga ayaa aada u yaqaana wuxuuna qofka marka la qalo baan buu u baahan yahay waan baaranaynaa neef baa loo qalaayo laba neef baa loo qalaayo qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nuuriyaanun marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye cunto laga xariyo laleeyahay waa la qalay halaga joojiyo mushaari keliya hala siiyo waa khalad mushaari keliya lama siinaya wuxuu cuni karo dhan wuu cunayaa insha allahu tacaala bismillaahi raxmaani raxiim magaaladan degana waa beledweyne magacayga waa duniye maxamuud ciir waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxda kulaatana aan cawaaf indhaha ka galo habeenkiina wax walba arko ciladaas maxaa keeni kara dirta hore bismi illahi raxmaan raxiim arrinkaas wuu badan yahay dad badan oo dhallinyaro ah iyo waayeelba waa lagu arkaa qofka marka uu maalintii shaqaysan lahaa ee qoraxda kulusha iftiinku badan yahay waxba ma arkayo dadku wejadiisii ma arkayo hadhow markuu meel hoos lasoo galo ama habeen ay noqoto arigiisa boqol boqol buu noqonayaa taa waxaa keena caadka indhaha soo gala markuu bilow yahay lagu yaqaanaa caadka indhaha soo gala ee qaliinka u baahan marku intuu cusub yahay hadduu weliba nuclear katrag uu yahay qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badnaa waxba kuma arkayo mugdigiibu wax ku arkayaa iyo habeenkii marka qofkaas waan dhakhtarka la xidhiidhaa oo la qiyaasaa caadkiisa hadduu gaadho waqtiga la qal lahaana in loo qalo ayaa muhiim ah waayo qaliinku hadda uu fuudaaday sidii hore maaha laysar baa hadda qaliinku lagu sameeyaa qofka marka maanta la qalo beri wuu shaqo tegi karaa dhaawaca weynaa ee la gaarsiin jirayna hadda ma jiro oo waxa weeyaan dhaawaciisa aad iyo aad buu u kooban yahay asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim magaaladan degana waa balweyne magacayga waa duniye maxamuud ciyan waxaa jiro hilibbo indhaha ka dhasho ilmahaas maxay keeni karaan oo cillada dirtoor hadduu ilaahay qadaro ee dabeysha nagu dhacaysa qofka intuu maalintii dee shaqaysanayo weliba dadka baadiyaha ku nool ama dadka suuqa jooga ee dabaysha badan ay ku dhacayso indhahooda waxay ku samaysay hilbo hilbahaas waxa keena dabaysha iyo siigada iyo qofka waxa ku dhacaya iyo qoraxda oo soconayo marka inta badan dhibaato weyn ma keenaan qaar waa la jaraa qaarna waa la daweeyaa qaar wax dhibaato ah maba keenaanba marka dadkaasoo kale waxaan kula talin lahayn ka hortag ahaan qofku haddii indhihiisa ay dabaal badan ku dhacayso ama siigo badan ku dhacayso inuu ookiyaalo xidho ookiyaalashan suuqa yaalla ee san galaaska la yidhaaha ee madmadow qofka hadduu xidho ku filan wax dhibaato ahna ma gaadhsiinayaan sida badan cumdada ay soomaalidu ka qabto ookiyaalaha ma aha ookiyaalaha indhaha saameyn kuma laha dhibaato ah kuma keeno marka kuwan suuqa yaalla san galaaska la yidhaha qof kastuu qaadan karaa kuwaasuu qaadanaya kuwaasa ka hortegaya in hilbihii ay samaysmaan hadday hilbihii samaysmeen ay weynaadeenna dhakhtarku la xidhiidhiyaa dawa loo qoraya ama waa laga jarayaa wabilahi towfiiq taasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiioo marti ku ahaa dhaktar maxamuud axmed maxamed doktor sheene oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono sidaa ayay
aadayaad u mahadsan tahay ibraahim xasan danduray ayaa dhakhtarka weydii soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya haatanna waa xubintii dooda gaaban oo uu inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo wada dadaallo ku saabsan qaabka loogala wareegayo ciidamada shisheeye ama atmis ciidamada la yidhaahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi ammaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed hase yeeshee weli waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka gaar ahaan dhinaca ammaanka oo soomaaliya ay xilligan u baahan tahay haddaba su-aasha ay dooda gaabani ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha ammaanka ay ka baxayaan ciidamada atmis ay la wareegto oo ay ammaanka sugto mise weli waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada shisheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyay ee dowladdaba ay ka muuqatay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya yuusuf shariif abuukar iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa yuusuf shariif hay-adaha caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid a dowladiskii kaabayaashii dhaqaalahoo soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta ammaan la-aanta shaqo la-aanta isku socod la-aanta waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qayb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada african unionka ama yurub ha ka yimaadeen ama africa ha ka yimaadeen ee ka bilaabay inay suuro geliyaan dagaalkii somalia kadib in madaxweyne soomaaliya iyadoo lasoo doortay oo hawshii si qabsado marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada african unionka ee la keenay soomaaliya soomaaliya wax weyn bay u tareen ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaamaa laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka soomaaliya la wareega cabdirashiid buulagooni waxaan qabaa gobolada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye intii aan naloo imaaninoo keligaana ahayn markuu burburay hiil toosa oo dalna garab istaagay oo sidii liberia oo waddanka ingiriiska iyo ecowas ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin waxay ahayd waxaa naga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo in lagula abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxaan loo joogin gobolada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii xumaatadii balaayadii baabi'i barakicii macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan markaan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo xalna nooma aha aan isku tashanno magacyadanada gobollo gobollo waa isku imaanaynaa soomaalidana taladeeda loo daayo aan geed wada fariisanno waxaanaga waa dhosian haddana magac iyo framework waa noo jiraa framework anagii magaca annagaan ka faa'iidaysanayna waanu isku imaanaynaa biidn illahi tacaala marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid anigu arrinkaa waxaan ka qabaa een, waxaa dood baan ka qabaa arrinkaa arrin yani een, jira ma ahan haddii dadkii dowladdii Soomaali- dadweynihi hadday isdagaaleen dowladdii soomaaliya meesha ka baxday waxaa loo baahday third part qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo ummadan u adeegi karta marka hay-adaha iyo ciidanka shee waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee dadweynaha soomaaliya u baahnaayeen ee u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa united nationska ilaa european unionka ilaa african unionka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay soomaaliya lahaan jirtay waxaa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee african unionka iyo maxaa la oran jiray hayadaha caalamiga ee beesha caalamka ay soo direen ha noqdeen governmental ama non governmental cabdirashiid buulagooni waxaa weeye annaka ciidamada noo yimid inayna badbaadiyaan oy dowlad noo dhisaan oo am- oy weeraraan oo d- argaga- ay argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanina waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeed oo aanan garan karin annaka oo ah labaatan iyo shan sane hadda sii maray intay dhulka joogaan laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub oo hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada soomaaliya ay ka baaba'day ee deegaanada ay soomaaliya joogeen ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo argagixisana ma kala qabsan karto beele iyo hab loo wada noolaadaa jiro marka ani waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan saas waxay tahay n muddo dheer bay joogaan ciidamadan ee beesha caalamka ka tirsan kuwa waa baxeen kuwa waa yimaadeen hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahana in hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo ee, dib u heshiisiinta weli dadkii soomaaliyeed ma heshiinin si xal loogu helo ummadan isdagaashay ee walaalaha ee isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladaha u soo ceshtaan oo maamul iyo dow maamul dowli oo la yaqaano adduunka yacni een, ummadaha midoobay ka tirsan loo helo waxaa laga soo bilaabay grassroot level wax la yidhaahdo asaaska hoose waxyaabahi la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaandarrada loo yareeyo shaqalaanta loo yareeyo een, isku socdaanta loo yareeyo waxaa la sameeyey shan maamul goboleed puntlandna ma ogii inta kaleo hadda jirta marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo inkasta oo iyagu aynu u shaqayn sidii la doonahayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo soomaaliya u adeegayaan oo dad badan ay shaqo heleen sha- dad badan ay waxbarasho heleen dad badan ay caafimaad heleen dad badan ay ammaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la-aanta ammaan la-aanta isku socod la-aanta caafimaad la-aanta iyo waxbarasho la-aanta aad baan ugu mahad celinayaa hayadaha caalamiga qaybtay ka ciyaareen yacni inay dhibka soomaaliya jir ay gaarsiiyaan dadweynaha dunida ugu dambayntii cabdirashiidow maxaad xal u aragtaa halka waxaan u arkaa soomaalidu inay tashato een, dowlad waa noo jirtaa ciidanka annaga waa noo bilow ciidan xoog lahna waa jira hadda een, beesha caalamka faa'iidiya khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabataynta doo nagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guulaystay broseska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in soomaalida la saakaana dhexbaxo Ee, waxaana qabaa ilaahay iidankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ee, do- ciidamada shisheeya ay soddon sano nagu gaarsiiy soomaalida haddii laisku kaanadaayo inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladayada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulkoo dhanna gaarto qaab heshiisa aanay ku gaarto aad ayaad umahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen yuusuf shariif abuukar iyo cabdirashiid buulagooni soddii gaabnood inta hayno joogto intaynu markaa hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyaad umahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka cabdi xasan dige
jacayliga dawaynba si xuni darbeeyayo deegtu iiga fuulayo waanigan dakaame jacayliga dawaynba si xuni darbeeyayo deegtu iiga iga fuulayo waanigan dakaami sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dareer galay sidaan ahay nin dayn qaba
codkaasi fanaanka cabdi xasan dige ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteennii galabta iyo wararka v o a ee si toosa idinka gamaanaysa magaalada washington waxaa idaacadda idinla socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu soo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
ama godob dadeer galay ama godob dadeer galay hadalba waanu daayey wandaydaya madaalo wandaydaya madamqado wandaydaya madaayo duufaani qaadee